halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban qaar ka mid efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com
fiidnimo wanaagsan waa sabti koob iyo tobanka bisha janawari sannadka labada kun iyo labaatanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
baarlamaankan ayaa baarlamaanka midig ayagaana madaxweyne soo dooran doona ayagaana waxay noqon doonaan madaxweynaha dastuuriga oo jeeda caasimada galmudug sadaad taas ayaana maarata noqon doonta waa hagaaga dhegaystayaal waxa weeyaan baarlamaanka cusub ee galmudug oo lagu dhaariyey dhuusamareeb guddoomiyaha guddida dhismaha maamulkaasi ayaanu waraysi ka haynaa waxaad kaloo idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkii cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida
ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa aqbalay inay toddobaadkana toogasho ku soo rideen diyaaraddii lagala haa dalka ukraine taliyaha dhinaca ciidamadaas ee dhinaca cirka ayaa sheegay in sabtidan maanta ah isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda yidhi waxa aanan si buuxda u qaadanayaa mas-uuliyadda waxaanan hogaansamayaa wax kasta oo go-aanku noqdo isagoo intaasina sii raaciyey inuu jecelaystay inuu dhinto markii uu ogaaday shilkii diyaaradda wakhti hore oo sabtidan maanta ayaa sida oo kale madaxweynaha ukraine uu ku baaqay in si buuxda loo qabto amaba loo qaataan ilaahday dembiga soo dhicitaanka diyaaraddaasi oo ay ku dhinteen boqol iyo toddobaatan iyo lix qof oo la socday valadimir zelenski waa madaxweynaha dalkaasi ukraine ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo inuu si mug leh loo furo baadhitaan islamarkaana kuwii mas-uulka ka ahaa cadaaladda la horkeeno ciidamada maamulka syriya ayaa duqayn ay ka geysteen goobtii u dambeysay ee kooxaha mucaaradku gacanta ku hayaan waxaa ku geeriyooday siddeed iyo toban qof oo shacab ah sida wakaalada wararka e f b ay ka soo xigatay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha syriya ee fadhigeedu yahay magaalada london lix caruura ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay duqayntan oo ka dhacday gobolka waqooyi galbeed ee idlib halkaasi oo xabajoojin ay garwadeen ka ahayeen dowladaha ruushka iyo turkigu lagu waday in caawa saqdhexe ay halkaasi ka dhaqan gasho duqayntan ayaa magaalada idlib ku dishay toddoba qof oo rayida halka duqaymo kale oo ka dhacay laba magaalo oo u dhow idlib ay ku dhinteen koob iyo toban qof sida ay guddiga xuquuqda aadanuhu ku warrameen wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b sidoo kale guddiga xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in duqaymahan lala beegsaday meel u dhow xarun dhaqan oo ku taalla magaalada kooxaha jihaadiyiinta ee gacanta ku haya inta badan magaalada idlib ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo wajahayay duqaymo xoogan oo keenay in tobanaan kun oo qof ay ka barakacaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa saddex milyan oo qof xukuumadda uu fadhigeedu yahay dimashik ayaa wacad ku martay inay dib ula wareegi doonto maamulka magaalada idlib taasi oo ay gacanta ku hayaan ururka hay-ad taxriir ashaam oo gacansaar la leh ururweynaha alqaacida maraykanka ayaa jimcihii shaaciyey cunuqabateyno hor leh oo ay duldhigayaan iiraan arrintaasoo ay kaga falcelinayaan gantaaliya iiraan toddobaadkii hore la beegsatay ciidamada maraykanka ee ciraaq ku sugan iyadoo sidoo kalena maraykanku ugu hanjabay tallaabooyin kale oo ay ku wiqi doonaan dhaqaalaha iiraan haddii ay sii wadaan weerarada xogayaal lacagta ee maraykanka stephen munishin ayaa sheegay isagoo ka hadlayay shir jaraa'id kuna sugan aqalka cad in cunuqabatayntan cusub ee iiraan lagu soo rogi doono lagu beegsan doono dhinacyada dhismaha wax soo saarka qodista macdanta iyo weliba warshadaha dharka isagoo intaasina sii raaciyey in sida oo kale xunuqabatayntani ay saamayn doonto mas-uuliyiinta reer iiraan ee ku lug lahaa weeraradii gantaalaha ee sideedii bishan januari lala beegsaday saldhigyada militari ee ku yaala dalka ciraaq ee ku sugnaayeen ciidamada maraykanku waxaana weerarkaasi iiraan ay qaadeen uu ku yimi kanfalcelin ay ka samaynayeen taliyo sare oo ciidamadooda ka tirsan oo maraykanku dilay shacabka reer taiwan ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta si ay u doortaan madaxweynaha hogaamin doona xilli su-aalo badan layska weydiinayo sida dowladda cusubi u wajihi doonto xukuumadda beijing qaar ka mid ah dadka codkooda dhiibanaya ayaa dooranaya madaxweynaha xilka haysa tsai ing weng oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda dowladda shiinaha waxaa la tartamaya han kyugyu oo ah siyaasi guddoomiye magaalo oo shacbiyad leh ah kaasi oo doonaya in uu la yeesho xiriir wanaagsan xukuumadda shiinaha dowladda shiinaha ayaa u aqoonsan taiwan inay tahay qayb ka mida dhulkeeda ayna waajib tahay inay la midoodo dhulweynaha shiinaha ra'yi aruurin laga dhex sameeyey taiwan sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka reer taiwan ay doonayaan inay noqdaan maamul si dimuqraadiyad leh isku maamula oo aan la midoobin dowladda shiinaha aynu ku bilownay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa galabta lagu dhaariyey magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay shalay lagu magacaabay dhinaca kale madaxweynaha galmudug geelle ducaale xaaf ayaa oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa ka horyimid xildhibaanadan cusub ee la magacaabay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray dhuusamareeb
in aan milkayga u gudanayo si daacad ah
toddobaatan iyo toddoba xubnood oo ka mid a xildhibaanada labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa lagu dhaariyey degmada dhuusamareeb ee xarunta galmudug kuwa oo ka mid ahaa liiskii guddiga ay shalay shaaciyeen xafladda dhaarinta xildhibaanada galmudug oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan xildhibaanada federaalka iyo waxgaradkii doorka ku lahaa soo xulista xildhibaanada ayaa waxa ay xubnaha la dhaariyey ay iska dhex doorteen shir guddoon kaasi oo loo doortay xubintii ugu da-da weyneed xildhibaanadii xaadirka ku ahaa goobta dhaarta inkastoo dhaarmarinta xildhibaanada ay dhacday haddana waxaa jira aragtiyo ay ka bixiyeen qaar ka mid a dadka reer galmudug marka labaadna waa soo dhaweyneynaa inay dhallinyaro u badan yihiin horta reer galmudug waxaa udan ah ayaga in ay helaan dowlad wanaagsan oo maanta waddo fiican qaata hase ahaatee way iska jiraan dhaliilo kaleeto laakiin waxaan dhihilahaa reer galmudug waxaad ka fiirisaan danta guud ee danta gaarka ayaa laga fiirinin teeda kale dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ay ka tageen doorkii ay ku lahaayeen gabdhaha oo baarlamaankii galmudug aad ay ugu yaryihiin gabdhaha la soo saaray dhinaca kale madaxweyne xaaf ayaa qoraal uu soo saaray ku qaadacay xildhibaanada cusub ee galmudug mana jirto wax wara oo ka soo baxay dowladda iyo guddiga dhisidda galmudug oo madaxweyne xaaf uu saluug ka muujinayo hanaanka howsha ay u wadaan xildhibaanada galmudug ee la dhaariyey ayaa gudagelaya diyaarinta doorashada hoggaanka baarlamaanka galmudug iyo doorashada madaxtooyada waxaana tirada xildhibaanada galmudug ka dhiman lix xubnood oo kuwa oo weli aan la shaacin ha yeeshee aan la ogeyn sababaha ay ku maqan yihiin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin saaqa haddaba qaabka magacaabista xildhibaanada cusub iyo weliba cabashooyinka ka imanaya beelaha iyo weliba tallaabooyinka xiga waxaa wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan uu wakhti yar ka hor uu ka wareystay guddoomiyaha guddida maamul dhisida galmudug cabdinaasir geelle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb
xildhibaanadii baarlamaanka labaad ee galmudug ayagii ayaa la dhaariyey marka waana soo dhameynay waana si fiican oo qurux badan ayay kusoo dhamaatay ilaa toddobaatan iyo toddoba xildhibaan ayaa maanta maaragtay la baariyey oo goobjoogka ahaa tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ah sideetan iyo sagaal marka siddeetan iyo sagaalka maanta haddaad qeybtaasi hore dhariseen goormee idiin qorshaysan inaad soo dhamaystirtaan xildhibaan ahaan way dhamaystiran yihiin oo waxaa waaye markii tirada guud ee aan sideetan iyo sagaalka waxaa keliya aan ilaa hadda xalkooda la gaarin waa saddex xildhibaan sideetan iyo lixda kale waa maaragtay shaqadoodii hawsha mudar badan waayo shuruudihii iyo habraacyadii dhan waa kusoo dhamaadeen inta kale waa dad safare iyo ku maqan oo maaragtay dhamaanayo inaad biri ay kudasi saa dambe tallaabada xigta maxay tahay mar haddaad xildhibaanadii fadhiisiseen ama aada dhaariseen maanta hadda waxaan hawsha ku wareejinay inay la wareegaan si kumeel gaar ah dabaan baarlamaanka wuxuu isagii qofka ugu da-da weyn ayaa maaragtay wuxuu noqdaa gudoomiyaha kumeel gaarka ah isagaas ayaa marka iyo tiimka guda kale dadka kaloo la shaqeynayo ayaa waxay dejinayaan qaabka iyo xiliyada lagu dhamaystirayo baarlamaanka guddoonkiisa ayaa ayaa ku shaqeyn doona maalmaha soo socdana waxaa la dooran doona haddii aan eegno guddoonka baarlamaanka isagaas ayaa hawsha la wareegi doona kadibna waxaa lasii gudageli doonaa doorashadii madaxweynaha waxaa jirta cabashooyin badan oo tan iyo markii aada liiska sii dayseen maalintii shalay soo baxayey oo ay ka mid tahay ama ka imanayay beelaha qaar cabashooyinkaasi maxaa idinkaga qorshaysan inaad samaysaan dabcan bini-aadanka kama dhammaanayso tabasha iyo maclasha labadaba way jirayaan dadkuna mar hadday wax qaybsanayaan waxaa la qaybsanayana ay yar yihiin waxna noqonayaan waa waa waa dabcan in dadna wixii ay rabeen qareegeynayaan qaarna ay helayaan dadka hadda ka cabanaya ama ka tabaynaya wuxuu waa nala farxadcuna waa nala fadhiisana dib waxa lagu karaafaadaya jira wixii suuragal ah iyo markay adeegtaan dooda qayadaas unbaa maarata go-aamada iyo howlaha inay geli doona galadi marka laga tago odayaasha beelaha ee cabanaya waxaa jira eh, xubno ama ururada haweenka oo sheegaya in tiradii ay filayeen ama ay qorshahoodu ahaa inay ka helaan baarlamaanka ay aada uga hooseeyaan oo number aada u hooseeya ay ka heleen eh, xildhibaanada aada shalay shaaciseen ama maanta aada daariseen marka arrintaasi eh, maxay ku dhacday an waxa waaye arrinta kooxada haweenka iyo maxamadada dumarka ay ku leeyihiin baarlamaanka galmudug anaga si aanu sheegnay waa ka hadalnay waa wacyi gelinay waa haddana saasay tahay dabcan markasta waxaa ku soo xiraya maaragtay meeshii aan idaaki karin intii uun baarlamaankii hore galmudug ay ka heseen waan ku soo celinay aan ku dadaalnay waan jeclayn wayna qurux badneed wayna aatay saxdaa inaan dhaafo oo aan boqolkiiba soddon iyo boqolkiiba kontonba gaarno iyo ka badanba oo ay dee xaq uleeyihiin oo ay yihiin bulshada qaybti gabdho markooda ay u muhiimsan laakiin fidaro ma aysan dhicin sidaas un wayna hadda ku socdaa gudoomiye cabdinaasir ee waxyaabaha kale ee soo kordhay tan iyo markii aad xildhibaanadan shaaciseen waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo dabcan xilkaasi weli haya axmed eh, ducaali geele xaaf oo sheegay inaanu aqoonsaneyn xildhibaanadan aada dhisteen maxaa arrintaasi idinkaga qorshaysan ka guddi ahaan iyo guud ahaanba dowladda federaalka dabcan madaxweynihii hore dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geele xaaf sida uu sheegayba isaga ayaa maaragtay horay waraaq ama authorities ama awoodiisii dowladnimo ee galmudug si fuliya asoon ciidamo aysan qasbaynin ku wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka adag guddi ka tirsan wasaaradii soo madaxda laakiin ka madax banaan ayaan ayna howshaas weyay raallina wuu ka ahay markii ugu dambeysay soo qoray guddigan iyo markii la dhisayey iyo qaabka uu ku yimid marka dabcan hadda tan arrintan timid waxaan umalaynayaa waa arrin oo dabcan iska hadda un iska timid oo isaga oo shaksiyan awoodiisii hore wax badan oo macnaha ku jira arrinta malahan baarlamaankan ayaa wuxuu u yahay baarlamaan galmudug ayagaana madaxweyne soo dooran doona ayagaana waxay noqon doonaan madaxweynaha dastuuriga oo geeya caasimada gudadeeda galmudug cusubaad taas ayaana maaragta noqon doonta ninka sharciga ahayo ummadda reer galmudugna ay wada leedahay oyna wada dhigteen wakti intaas la-dina ay ka soo shaqeynayeen laakiin tan iska timida oon ka fiirina waa waa bixiyo waa soo celiyo waxaan malaynayaa dadku intaas inay hadda ka aragti iyo fikrad saasiyadeeda ay ka qodan tahay ama ay ka fogto
waa hagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir geelle oo ah guddoomiyaha guddida maamul dhisida galmudug oo isagoo magaalada dhuusamareeb ku sugan u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariya wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa korneyl cumar salaymaan cali oo horay u soo noqday ciidanka sirdoonka ee soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka ee dowladdii soomaaliya ku soo dhowow barnaamijka marka hore korneyl cumar waa ku dhowaay ridwaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaa muuqata in inta badan laga hadlo amni darrada ka taagan soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo muqdishona waa ay ugu sii daran tahay oo qaraxyo iyo weeraro ayaa ka dhaca qaraxii ugu dambeeyey ee ugu xooganaa siddeed iyo labaatankii diseembar ayuu dhacay markaad eegto cabsida faraha badan ee dadku ay ka qabaan al-shabaab iyo shabaab weerarada ay geysanayaan ee dadka faraha badani ay ku le-anayaan maxaa sababa ayay kula tahay oo looga hortegi la'yahay
bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed horta qof waliba ridwaanow aragti wuu arrinta ka leeyahay waa garta aniga aniga cumar ahaan aragtidaan ka leeyahay waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo waktigii midowgii maxaakiimta iyo ka hor waktigii warloodhada waddanka waad og tahay markii dawadii dhexe ay burburtay qabiil baa loo dagaalamay qabiilkii baa markii dambe dhexdooda islaayay warloodhaa abuurmay soomaaliya oo dhan warloodhadii dadkii way baabi'iyeen dagaal xun bay ku sameeyeen waxbay dileen way laayeen xoolay ka dhaceen yanaa waddanka dhan way baaba'asheen waana la ogyahay arrintay ka sameeyeen meesha caalamka mar soo gurmato tiri storhob waxayaan samaynaynaa iyagiina iyo intay nagu cariyeen bay nooga tageen markii dambe ilaahay qudradiisa midowgii maxaakiimta ayaa dagaal la galay woorloodii shacabkuna waa raacay marka shacabku nafahaysay way raaceen way u hiiliyeen ilaahay wuu jebiyey woorloodhadii markay nabaddii soo noqotay oo dadkii is-oggolaaday waa gartay wax arrinta laakiin dhibaatooyinka al-shabaab ay geysanayaan sidee looga hortegi karaa waxaa looga hortigi karaa qaraxyada dhacaaya iyo weerarada dhacaaya waa in buliisku hawshii buliisnimo ee uu lahaa qabsado amniyaadkuna nimankan la yidhaahdo ninsana ay hawshii nabad sugidda ee ay lahaayeen qabsadaan ciidamada milaterigaana loo dhaafo hawshoodii inay qabsadaan laakiin haddii hawshii laga wada tago nig hawshiisu ka tagaa hawlkee la wada galo wixii dayac badan baa imanaya ninsa waxay waa in la dhisaa saraakiil nirniso ah oo khubaro ah oo culus saraakiishaasi waa niman la yaqaano ma gabanayaan waa la yaqaanaa laakiin waxay leeyihiin laba milyan ama laba kun oo qof ama intaasoo boqol oo kun oo qof oo agentis ah oo meel kasta tooga meel kasta oo wax ka dhacayaan jooga shabaabta hadday jirto ha noqoto xalanaha la fadhiya ha noqoto meel walba oo uu qof bini aadam oo waddankani jooga uu jooga waa in la helaa rag nisa ah oo qarsoon oo informals aan la aqoonin oo warka la wixii ka dhaca meesha hadda soo debiya waa gartay laakiin hadda markaa markaasaa la ogaan karaa markaasaa la ogaan karaa qorshayaasha xunxun ee ummadda lagu baabi'inayo markaasaa laga warheli karaa waa gartay arrinta hadda inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay marka laga hadlayo sirdoon de adiguna waad ka soo shaqaysay in ciidankii nabad sugidda ay dirays ku labisan yihiin oo dadka laga dhex garan karo inay yihiin ciidamadii nabad sugidda marka ma is leedahay arrintaas laftirkeeda waxay qayb ka tahay waa waxaan ka hadlayaa taas weeye nin dhar nin sirdoon ah maxaa public ka dhigay maxaa public ka dhigay waxaa meesha jirta aqoon daraa jirta dadkii aqoonta lahaa oo waddanka in badan ka soo shaqaynayay carruurta yari maxay qaban karaysaa maxay yaqaaniin macallimiin bay u baahan yihin carruurta iyo waxbara macallimiintii hala keeni lahayiin marka dadkani waa dadka waxay khilaafsan yihiin manhajkii amniga lagu dejin lahay oo dhan bay khilaafsan yihiin ninkaan reeska gashan ee la yaqaano amni ma sugayo amni ma sugayo xilligii dowladdii dhexe ee aad adigu ka tirsanayd ciidankeeda sirdoonka sidee amniga lagu sugi jiray amnigu waa saan kuu sheegay ninka sarkaalka anigu markaan sarkaalka ahaa ee aan amniga ka tirsanaa nabadsuguda ka tirsanaa waxaan qabay intaasoo kun oo agents informals ah oo wasaarad walba ku jira wasaarad walba jooga oo nin yaqaana jirin wasaarad keliya ayaa waxaan ku dhahaa ilaa iyo konton qof oo agents ah oo midna mid aqoonin haddana markaasaad waxaa helaysaa warka beenta la baray war runa la rabaa marke waxaan xoogga saari jirnay warka runta ah marka hadduu mid war kuu keeno kuwa kalena soo hubiya oo is ogeyn markaasaa runta aad gaadhaysay markaasaa wax kasta oo wasaaraddaa gudaheeda ka socda aad helaysay oo khaladaad ah laakiin hadda ma jiro informa ma jiro ninkii diraysaa loo geliyey waa public officer waa dagaalamayaa tuutuu labisan yahay qori buu la ordayaa taasi amni sugid ma aha waayahay ka sokow nabad sugidda xataa ciidamo milatari ayaa jira oo marar fara badan weeraro ku qaada meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaa jira sidoo kale weeraro dhinaca cirka oo maraykanku ay geystaan marka xaqiiqda dhabta ah ee taagan ee al-shabaab looga adkaan la-yahay ma waxaay kula tahay waa arrin la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo hubka mise waa arrin la xiriirta qorsho aanay dowladdu sidii loogu talagalay qorshaha dowladda ayaa qaldan weli ma aanan maqalin waan maqlay magaalo heblo oo shabeelle haystaan la qabsaday laakiin wax laga qabtay iyo ciidankii ka baxay meeluu aaday lama sheego lama yaqaan waa military baana leeyahay baa galay meesha ciidan military galay nin shabaaban laga qaban nin hub shabaab leeyahay oo la gooya ma jiro waxa uu naloo sheegaa magaalo heblo waa la qabsaday waxaa laga saaray shabaab hillaab laga sa- laba biyo saddex biyo waxaa maqlaya waa laga soo baxay waaya Qorshaha- laakiin arinta qorshaha shaqaynaya ma arinta aha.
arinta la yaab kale ee waxay tahay in marar fara badan een, shacabkii iyo al-shabaab ma- marka la eego een, shacabku sidii loogu talagalay aanay dowladda ula shaqayn eh, sida dee lagu eedeynayo ama shacabka laftirkiisa uu ka baqayo een, al-shabaab maadaama aysan een, mararka qaar heli karin amnigii ay dowladda uga baahnaayeen marka wada shaqayn la-aanta dhinaca bulshada iyo een, ciidamada ama guud ahaan dowd- een, dowladda soomaaliya laftirkeeda ma la dhihi karaa qayb ayay ka tahay amni darada iyo qaraxyada Am- dhacaya.
ninkaas shacabka ay waxaaba aniga wararkay soo gaarayaa soomaaliya maanan tegin laakiin wararka igu soo gaaraya yurub aan joogo waxa weeyaan shac dowladda ee baarlamaanka iyo wasiirada ayaaba laaluusho oo siiyo shabaab lacag haddii kale way dilayaan shacabkuna waa og yihiin oo iyagaas ee, laaluushayaba ka baqayaanba inay sheegaan waa gartay dee canshuurna way ka qaataan soo ma aha een, cashuura ka shirkadaha iyo qaata ha ganacsiga tijaarta iyo dalka.
ganacsada meel kasta lacag ka qaataan ninkay rabaan waxay leeyihin keen lacag haddii uu- waa haddii kale ku dilaynaa lacagtii khasab buu ku yahay masaasaa marka amni lagu sugaya amnisaa laguma sugaayo sidee marka lagu sugi karaa amnigu wuxuu u baahan yahay in shabaab dhexdeeda gudaheeda loo dhaco oo lagu samaysto intay yihiin nus ka mid a inuu informer noqdo oo wax alla waxa ay soo qorsheynayaan oo dhan halkaa lagaga soo sheego beforehand baan sidee rabaa marka ciidan soomaaliyeed sidee lagu dhisi karaa nineteen sixty marka waxaan nimada qaadanay wesi oo dhan waynoo diiday inay ciidan dhi- aan dhisano ruush baa noo tan ruush baa noo dhiso oo eh, cadow ay ahaayeen maantana weligaa ku dhisaya intay jiraan ku dhismaayaan A- adiga aragtidaada sidee ciidan lagu dhisi karaa maxaa loo baahan waxaa yahay lagu marka dhisi ciidan la karaa dhisayo hadday yurub ii diiday yurub hadday ii diiday inay ciidan ii dhisto rag badan baa diyaar u ah inay ii dhisaan saa waa la socda turki inuu ciidan soomaaliya jecel yahay inuu dhiso laakiin turki waa dowlad ka tirsan united nations oo cuna qabatay ma saartay mana mana aha vitona ma laha Hmm.
vito male turkigu waxba ma samayn karo gacan dib u baqaysa weeye ragga vitogala la rabaa inay galaan arrinta oo ay militariga la yidhaha dhisa laakiin waxaan ka shak aan diidanahay oo waxaan suurtagal ahayn nin qaba basaboor yurubiyana inuu yaado ciida ii dhiso waayo waayahay wax al- arinta ar- arinta muhiimka waxay tahay een, sidee ciidamada laftirkooda ku wada shaqayn karaan maadaama mararka qaarkood eh, loo arko in amni darada ay ka dhalato ciidankii oo aan wada shaqaynayn ama ciidanka Rag waa- qaarkood oo la leeyahay laaluush ayay qaataan oo een, sidaas ayaa laga yaabaa in baabuur qarax sida ama rag hubaysan ay ay ay magaaladii u galaan ridwan xaqiiqada in laga idhatira maaha adeer ninka shabaabta ah ee raba inuu isqarxiyo meel qarxiyo hadduu jiro wuxuu la hadlayaa askariga waardiya meesha taagan haddaad iga leexan aadaan ku dilaya buu yihi lacagtaana qaado askariga waa baahan yahay lacag mahaysto wuu sii daynaya yes laakiin waxaan ku leeyahay waddanka dhan dhismihiisoo dhan baa khaldan militari waa khaldan yahay militari waa khaldan yahay militariga waxaa loogu talagalay inuu cadow banaanka dalka ka daafaco sidee marka shacabka iyo dowladda ama ciidamadu ay u wada shaqayn karaan bal dhinacaasna aan waxay eegno u wada shaqayn karaan dowladdu number one inay daadiso baasaboorada ajnabiga ay haysato number one oo ay soomaali noqdaan oo ay diidaan awaamirta laga siinaya banaanka number one number two in militariga loo dhaafo shaqadiisii ha la dhiilgareeyo shabaab meeshay qabtaanna way degayaan militariga kuma jirto meela qabsatay inaad inaad ka baxdo ha qabsadeen hana degeen hana joogeen marka waxaa number two leedahay mararka qaar mushaar waa in loo meesha ay helaa qabsadaan way ciidanka ka waa in baxaan dhaqaale iyo daawo iyo mushaar loo helaa booliisku waa inuu hawshiisii booliisnimo u noqdaa ee uu dhaafaa shabaab baa la dagaalamaya nabad sugiddu waa hay-ada shibila waa hay-ad military ma aha nabad sugiddu nin kasta oo shibila noqon kara ma aha military generaalaa laga siinaya m- garaada military lagu taxaya waa qalad waa nin civilian c one iyo c five iyo b two iyo waa la waa darajooyinka shibilkaa la siiyo ma aha in la siiyo garaado military marka waxa weeye nabad sugid aado shaqadeedii isbanaajka ahayd ee taajusnimada ahayd oo ha jaajusto ciidamada amison ha jaajusto xalane waxa ka socda ha jaajusto shabaab waxa ay wado ha jaajusto dadka wakiilada oo magaalada ku jira waxay samaynayaan haddaan saas la samaynin waxba lama ogaan karayo arrinta ugu dambaysaan ku weydiinaya waxay tahay ma loo baahan yahay wadahadal dhex mara dowladda iyo al-shabaab si xal loo loo helo very important waa waa muhim haddii cidii diidantana la dhegaysta maaha dowladdu waa inay hor fadhiisataa shabaab waana Waagar.
inay gorgortamaan oo wax lo- shabaab maxay keeni kartaa hadday jirto maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa eh, eh, waddanka diinta ha lagu xukumo yaa diidan ma inagaa diidan maya waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaagan abaasitaade intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay korneel cumar salaymaan cali oo horey uga tirsanaa ciidanka sirdoonka soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajiye oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa nala soo codsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin isaga oo masdegta ku sita oo walwaalanaya makhaayad ay dad badani fadhiyaan la soo galay kadibna dadkii shaahaynaya isla ogsadeen maqaaxidii u horreysay oo laba eri laba kabin leh ayuu koonaha kabin ahaan ka soo galay assalaamu calaykum tiividiba waxaa loogu jawaabay alla maska inta dadkii horsadeen halkii calaykum asalaam laga odhan lahaa ma garanaysa sida uu maskaasi ku soo xambaartay iyo weliba halka ay ku dembeeyeen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad maqli doontaan alla waa dhacannahay mid waxay leedahay hooyada ii gashay mid waxay leedahay aniga mobil iga yeelaya mobil la-aan yoonku jooga waa qayb kale oo ka mid a sheekooyinkii ku saabsanaa farsamooyinka la yaab kale ee ay budhcad ka qaara bulshada u adeegsadaan iyadoo dhacdadanina ay ka dhacday amaba loo adeegsaday warbaahinta bulshada dabcan qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyadana barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaa barnaamijka inagula caweyn doona daahir yuusuf oo ah heesaa mulaxan iyo weliba musishan
digda waxay ku jirtay riwaayad la odhan jiray nabsi maalme macaash Een, riwaayadda markii la diyaarinayey anigu waxaan ahaa gitari baroobadii la sameynayey trainigii la sameynayey barnaamijkuna waa barnaamijkeennii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal bani aadanka ayaa qofba uu noloshiisa si u dabara amaba u maareeya iyadoo uu adeegsanaya kolba xirfadda uu leeyahay ee uu kula soo bixi karo nolol maalmeedkiisa hase yeeshee xilliyada qaar ayaa qofku uu kala kulmaa dhacdooyin la yaab leh kuwaasoo qaarkood ayba bulshada kala gaadhaan islamarkaana ay saamayn ku yeeshaan aawana waxaan idii hayaa nin odaya oo isagoo xoogsi tegay tunka ku soo qaatay maswaabayda saydhinaya islamarkaana aayar uun gurigiisa lamuu tegine la soo galay makhaayad ay dad badani fadhiyaan islamarkaana ay ku shaahaynayaan kuwaasoo iyaguna markii ay arkeen isla oogsaday islamarkaana cagaha wax ka dayey bal haddaba sheekadayaanan idinka dilin aan soo dhoweeyo abwaane siciid ibraahim dool oo ku magac dheer abwaan guray oo isagu sheekada inaynala wadaagi doonaa sheekadani waa sheeko xaqiiqa ah haye marka uu jimcaale dhagataag waxa uu ahaa dadkii nin marka hore reer magaal ahaa muqdisho uu ka shaqayn jiray berigii hore uu ka yimi hargeysa yimi haddana uu ka tegay duruufuhu waxay waalaanba walaalkii oo reerihiiya ayuu miyibu qabtay waan garta dabeedna wuxuu ag degay meel tuulo ah biyo yar iyo waxbaa loo ururiyey jimcaale dhagataag subaxdii waxa uu usoo dhaqaaqaa xagga tuulada markaa isagu dee sida reermiyiga kale iyagu caanahooda ay magaalada keenayaan isagu xoolahan la siiyana weli ma ilmaana subax walba wuxuu iska soo qaataa qori xaaba ah oo uu maqaxyaha shaaha kaga cabo waan garta oo maqaxida markuu keenaa isade maalintaa inta shaaha u cabayo u cabaa subax kasta qorigiisa xaabadaaba iska soo qaataa markaa uu iska soo xaabaystaa intaa yar buu shaahiisa ku cabaa oo ku shaahaa de intaasu shaahaysa ku cabaa oo jimcaale dhagataag waan garta oo bulshadana kula sheekaystaa mar hadduu dee makhaayad imanaya dee mar hadduu maqaxyada imanaya dee isa shaahiisa dalbaday Mhm.
dee idaacadda uula dhegeysan karaya iyo maxaa wareer la yidhi tushaha haalada iyadii ugu leeyla maqaxyada doga buu keenay ay la caawashidanayseen aad iyo aad aad iyo aad waa waa farsamo noolya haye uu farsamanooli dabeedna waxaa dhacday maalintii dambe deela waa nin qorya xaabada cayste wuxuu arkay qori aada u yar miisaan roono maanta malaa macaaqabe u goynayaba dee
haye ayuu odhan soo qaatay qorigiibuu de ayuu soo qaatay show qoriga jiir baa gudihiisa ku noolaa dabeedna mas baa ka daba galay maskii wuxuu cunay jiirkii markuu jiirkii ka gargay uu maskii dhinxay inuu qorigii kasoo baxo uu kasoo bixi kari waay deela intaasoo jiiraa ku tagtee haye intaasoo jiiraa ku tagtay aa jimcaala dhegataay qorigiibuu dadka soo taas haye roob yar yar iyo waxna way shuqshuuqayaan waan garta dabeedna maskii intuu madaxa kala soo baxay markuu arkay inay sito haye oo oo uu madaxa ballaariyey ayuu oo jimcaala dhegataay canguufbuu xaggaa dambe kaga soo tufaya cumaamada waabaydii buu saa ugu sii daynaya
waabaydii buu kudeynaya jimcaarana waxa u haystaa roobkan siixaya hadda inuu madaxiisa kusoo daadaadanayo cajabe cajiib layskama war haye haye
iskama waray wuxuu la socdaba tuuladii buu la soo galay maqaaxidii u horreysay oo laba eri laba kabin le ayuu koonaha kabin ahaan kasoo galay haye
assalaamu calaykum tuujidiba waxaa loogu jawaabay alla maska inta dadkii horsadeen halkii calaykum asalaam laga odhan lahaa ma garanaysa aygo odhan waa lasoo jiray ayaa ayaa la isla oogsado alla maskadii la yidhina isna xagga dambe u eego oo u mooday dee maska ninka kasoo galay malaa ka dambeeya haye
dadkii dhagax bay ka siiyeen oo kadinka kale ka dareereen isagoo qorigiisii sito isna kadinka kale kala baxay haye
maqa maqaaxidii labaad baa laysa galo wuu goo kala laga dareero macakiishaa hakerinayo waxaaba baylisad iyo waa laysa sii jiray waan garta
alla maska baa laleeya waa laga baxay maqaaxiyo dukaan baa la galo uu ka daba galo alla maska kiina waa laga dareero bakhaar baa laysa galay haddana haye
alla maskada asunbay dadku hayaan isna qoriga qoriga ma- maskale uu la daba ordaya marka ilaa intaa ma fahmin qofka maska sitaa inuu isaga yahay mas laga or- waxaan laga ordaya ka oradun buu leeyahy
dee hadduu fahamsanaysa oo mutuule hore waxa weeye dadka erinaya maxaa on busley qorigiisina waa wataa dadkiina u dhex ordaya
dadkiina wuu xordayaan horba kolba geesta loo yaaco s- loo ordayaan waana nin dheereeyana uu caana dhiga taago u dhacararaya dadka iyaguna isagay ka ordayaan isaguna waxa weeyaan dee naftiisu la baxsanaya
isna dee naftiisa waxaa uma daba ka yaacaysu ka ordayaan haye bakaarkii baa laysla galay markii bakhaar baa laysla galo dadkii hal mar waxay boobeen bakhaarku kadin laga baxo male kadin guri leeyahay haye dhegihii sare bakhaarka qoryihii sare xagga sare ayaa kulli la wada boobay haye
aw jimcaala dhaga taagna intuu qorigii tuuray uu isna dhigaha la- la boobay bartii la boobay Haye.
qorihii uu isna dhinaciisa qabsada haye
haddana dhulkaa ragax lagu yidhi oo waa la yaaco haddana uu soo boodo kaniisii kala soo booday haddana
haye dee out markii dambe baa waa jimcaalo bahalka adigaa sita adigaa sita adigaa sita
markaasu waagu waa ku beriyey gooruu tuuladiiba xiijiyey buu ogaaday maska la sheegayaba inuu isagu sito dabeedna tuuladii waxay yidhaahdeen haye out jimcaalo shaam ciidka dambeeyaa magaca qabnaa qori dambe oo xaabo ah ha soo qaada ilahaaga haddaad taqaanaha noo soo qaadin baa la yidhaha jimcaalo dhigataago shaahiisii baa halkaa ku xasiliyey markaa ka wixii ka dambeeya
dee shaahidkii lahaa ay lahadi kale wuxuu la soo gelaya midkii midkasii waan ku jiray Waa markaa wuxuu noqday ninkii maxaan ku dhaha xalaq miira muu soo qaadanaya waa sheek markaa sheekadaasina waa sheeko run ah oo dhacday Waa she- oo aan ahayn sheeko samaysa waa sheeko dhabo dhacday markaa Wuu- wuu nool yahaa Jal- jimcaale laga taga wuu nool yahay isaga agtiisa iga sheekeeyey iyo dadkii yaqaana inta marka hore aniga lay sheegay haye
ayaa ayaa oo jimcaale laftiisa waray
markaa waa sheeko dhabo dhacday isagii afkiisaad ka haysa
haa isaga agtiisan ka haya
dhegaystayaal warbaahinta bulshada uu muddooyinka u dambeeyey si xooggan loo isticmaalo ayaa marka laga yimaado faa'iidooyinka ay u leeyihiin bulshada ay sidoo kale ka dhacaan sheekooyin la yaab leh oo dhex mara dadka ku wada xidhiidhaya caawana waxaan idii hayaa sheeko ku dhacday gabdho dhallinyaro ah oo iyagoo markaasuu soo qanin jebiyey nin budhcadi isagoo adeegsanaya farsamo aan la dareemi karin uu khiyaameeyey kadib markii uu kula xidhiidhay warbaahinta bulshada waxaana sheekadaasi goobjoog u ahaa islamarkaana barnaamijka cawayska washington la wadaagay cabdiraxmaan salaad oo ah dhegayste ku dhaqan magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena cabdiraxmaan la wadaagay sheekooyin kale barnaamijkan cawayska washington bal haddaba aan soo dhoweeyo dhacdadan oo isagu goobjoog u ahaa saan xagga horeba ku tilmaamay oo inoo faahfaahin doono meel horta waxaan kula kulmay anagoo maalin afar iyo tobanka octoobar ayay ahayd taarikhdu waan xasuustaa Een, meel geed hoostiisaan iska fadhinay haye inagoo ka sheekeynayna maalinta waxaynu ka sheekeynaynay dadka wax dhaca ee nidaamkan ama ku imaada ama ku dhahaa ee mobile kaa qaata adoon ogeyn ayaan ku dhaha waxbaan kaa gadanaya ayaan ka sheekeysanayna anagoo dhowr wiilaan ayaan ka sheekeysanaynay hortoona waxaan ka aagnay buuq haye waan ku yaacno waan tagnay waxaan leenahay war buuqa muxuu yahay laba gabdoodaa midba dhinaca ordaysaa wakaalaya maxaa dhacay istajiya waxay dhaheen waa dhacan nahay waa dhacan nahay siday ku dhacan tihiin qofku ma taqaaneen sidin dhacay ma- ma hubaa lidinka lidinku dhacay maya see lidinku dhacay wiilkii makaayaday ahayd meesha makaayada wiilkiia wuxuu leeyahay waaba isla socoteen de ninka aad leedihin wuuna dhacay iyo adinku waaba isla socoteen ayuu leeyahay ninkii waan gartay gabihiaan fadhiisinay waxaan dhahnay fadhiista isdejiya war sidee waxay jiraan waxay dhaheen alla ninku wuuna dhacay waa isla soconay run waaye isagaa meeshaana keena nagu ballamhay sidoo idinku ballamiyey wuxuu naga soo raacay dhaheen facebooka haye uu sidoo inkaga soo raacay Way- marka horta horta intaynaan gelin een taas een wayn dha- waanu dhacannay bay leeyihin marka siduu dhacay maxaa laga qaaday ay tabanayaan ah, habluhu
gabdhaha laba mobile oo kaaliya ka maqan oo weliba midkiina saddex saddex iyo konton uu jooga badan waan gartay labadaa mobile buu ka qaaday marka siduu dhacay ninku ee sasay si ninkan waabay wada socdeen be haddana wuu dhacay sheekadu say ahayd Eh, eh, waxay noo sheegeen gabdhuhu eh, in ninkan muddo ka hor bil bil iyo far ka hor uu facebook ugu soo hambeliyey sawiro ayaga ay dhigeen oo graduation ah oo qalin jebinaya waan gartay
ayuu uga soo hambeliyey oo yiri hambalyo waan jeclahay oo kale eh, arday qalin jebisay waan ku faraxsanahay waan gartay wuxuu u raaciyey haddii aan mar hore aad ogaan lahaa shaqaan idin lahaa fursado shaqo ah ayaa u n-ka kasoo baxa oo arday internalship la gelinaayo kadib saddex bilood kadib shaqaalo toosa loo qaadanayo caafimaadka waan gartay
gabdhihii aada u farxeen waxay dhaheen hadda anaga haddaan kala jabina wuxuu yihi dhib malaha niyadda wuxuu ugu dejiyey dhib ma laha insha allahu mar alla shahaadadii soo qaadatay inuu su-aalaha weydiiyey wuxuu ogyahay marka in dad maanta qalin jabiyey shahaado hore aysan ka helaynin ha ula socdaa marka in xilligay soo heli karaan buu ogyahay wadcigu wadcigu fahansan yahay ninka Mhm, waa nin diyaarsan wuxuu yidhi insha allah mar ahaa nambarkayga aan idiin reebaa hoos igala soo hadla chatinka laga hadlay nambarkiisa u reebay kaas whatsapp igala soo xiriir oo yidhi eh, mar alla markaad shahaado soo qaadatiin Mhm, iski kaana keena waan gartay marka markaasudi waxay u galeen shahaadooyinka say ku qaadan lahaayeen Mhm, ugu dambeyn way soo qaateen bil kadib iyo bil iyo bar waan gartay iyagaa wacday waxay dhaheen waa wadnaa shahaadooyinkeena waxayna cv-geena soo diyaariyo yidhi aan kulana wuxuu weydiiyey intay degantihiin meel isaga uu markaas uu u sheegay inuusan tegi karin Mhm, ayay gabdhuhu sheegteen ay dhaheen waan degannahay waan gartay wuxuu yidhi ani soonahaas ma tago soono kale oo airportka u dhowaa deganahay wuxuu iska dhigay nin madaxa adiga ha nin wuxuu iskaga dhigayaa meel aada wanaagsan Qaali ah.
degan oo de de waa nin ila waa ninkaa Ha.
dhana shaqada bixinaya fursada Ah, shaqa haya ninkaas oo dhan shaqada bixinaya waa nin la waardiyayo meelaha qaarkood aanan tegin oo riski uu kala kulmayo soo dhigay waan gartay marka Wuxuu xag- yidhi, em, xaguu ku ballamiyey marka
wuxuu ku ballamayay meel macquul ah ayaguna ay imaan karaan asagana uu imaan karo ayaguna ay ufahmi karaan inuu imaan karo waan wuxuu yidhi maka almukarama mid kamid a maqaayadaha ku yaalaan isugu imaanaynaa marka meel dhaxaa lagu ballamay
ha meel dhaxaa lagu ballamay waan gartay wakti wuxuu ballamiyey shan saac lix saaca oo maqaayadu aysan ceeri ahayn oo saraaqa ay tahay haddana ballamiyey Mhm,
ha waktiga qadada dadka aysan imaanin haddana maalintaas waxay ahayd maalin afar iyo tobanka oktoobar xus ah uu jiray mhm,
maqaayadu qaarkood ma shaqaynaynin oo iska firneed oo keliya dad ma joogin magaaladu way kala xirneed gabdhihii way imaadeen isuu geeyey wuxuu yihi wax alla waxaa ratiin cuna aniga xisaabteeda waaye Ah, Mhm.
kalluuna cuni kartiin hilib ari digaag wax walba aad jeceshihiin cuna yidhi waan gartay mayay dhaheen isagaa qasbay waxaa loo wacay sabliyerigii waxaa layidhi gabdhahan u keena lay hilibari keena lay dhayla kalluun keena layidhi soo raaci cabitaan keen soo hormari ilaa waa ninkaa shaqooyinka dhan bixinaya ee wax ka waxaad cuni kartaan buu cuna buu yihi waxaanad cunin ba ha ha haye maqaayaduhu marka dalabka markaad dhiibato ugu yaraan soddon daqiiqaa sugaysaa Mhm, ilan waa lagu soo sameynayaaye waan gartay inta ay sugaayeen gabdhaha hoose u degay haddana wuu soo laabtay isagoo mobilka isticmaalayo leh internetka nimankan aada u isticmaalaya sbiidkiisa maasha Haya.
allah internet xoog leh haystaan wuxuu dhaha keena mobiladiina si aan daata idinkugu diro idinkana aa wax iigu dirtiin internet aa idin soo geliyeen wuu ka qaaday mobiladii furna ka qaaday hoosuu soo aaday maro Mhm.
maro u socday maba soo noqon ba gabdhihii shan daga ma- maba soo noqon ba ninkii.
sidii buu ku tegey ma soo noqon ba ninka muhiimadda waxay ahayd ba inuu ou mobeelada uu qaatay gabdhihii sadexdeeda markay saarnaayeen gabar kamid a soo degtay war heede ninka caawa ninkii maba joogaba waxaa jooga kiikaas yarka banaanka hoose fadhiya walaalow ninka caawa ninkii u baxa waaye basaaju istaagsadii hore u raacay isaw ku raaca mobeelada inuu soo qaata be haye ani maxaan ku ogaa yiri waa ordeen gabdhihii way sii ordeen way sii ordeen yaa yaqaan yaa yaqaan yaa yaqaan alla idinka isla socoteen ninka haye alla waa dhacannahay mid waxay leedahay hooyada ii gatay mid waxay leedahay aniga mobil iga yeelaayo mobeel la-aan ku joogaa hadda garoo telefoonaduna waa furnaayeen mar hadduu dhaatada soo gelinayay oo taleefanada way fur ha taleefanada mar walba waxay sameeyaan basurka io fura lagu leeyahay ha isagana wuxuu ku samayn karaa remove ku samayn karaa hadduu basurka uu ka furan telefoonaduna waa furnaayeen marka laba labadii hablood cuntona waa cuneen oo lacag baa laga rabaa maya cuntada cuntada lamaba cuntada lamaba keeninba leano jikaday ku maqneedba way maqneed marka taa way joojin karaanba da waaba dhacan yihiin La- labadii telefoonna waa taa way tegeen joojin karaanba ha taa waaba laga joojin karaaba ha laguma qabsanaayoba Mhm. marka maxaa la yeelay see see loo furdaamiyey wallahi hadda dad ay wawacdeen ninka telefonkiisa waa haysanaaye dheheen nambarka whatsappka ma taqaanin nambarka whatsappka xataa wuxuu raacay ay kala xiriiri jireen mobeeladiiu raacay telefoonadoodu raacay ha labadii telefoon oo raacay nambarka ay kala xiriiri jireen
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey daahir yuusuf oo ah fannaan mulaxan iyo weliba musishan ku dhaqan dalka holland waxaana uu daahir qaybtan kaga hadli doona hanaqaadkii fankiisa aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay shirwac waad mahadsan tahay waa dhowahay thank you sidaad ila soo xiriirtay waa hagaag adigaa mudan daahir een, bal ugu horreynba waynu geli doonaa dabcan sugaantaada heesahaagii horeed qaaday kuwa dambe cusubeed hadda soo qaaday iyo weliba muddooyinkii dhexe iyo weliba dhinaca musico si fiican eh, waxyaabaha aad aadka u taqaana ka mid ah badweyntaa waynu geli doonaa adigii anigii dhegaystayaashuba waynu ku wada caweyn doonaa hase yeeshee marka hore haddaan ku weydiiyo in bal fankaagu suu kusoo hana qaaday bilowgii ugu horreeyey si fikir aynu uga qaadano goortaad fanka timi iyo saad usoo bir- bilowday iyo kooxdaad ka soo qayb qaadatay iyo suu usoo hana qaaday bal taa fikir naga sii marka hore ha waad mahadsan tahay walaal shirwac n fankaygu wuxuu ahaa n gobonimo doonkii ubixii kacaanka ee hanuuninta amba xaafadaha n abaabulkii kacaankii gobonimo doonka ubaxii heesigii ayaan anigu ahaa n xaafadda lixaad iyo afraad ee dalka jabuuti ayaan ahaa calanka ka hor n halkaasuu dareenka fanku igaga dhashay aniga oo wiil yara waan gartay Een, ah, reerabtigay baan idin raacay walaal reerabtigayna waan idin raacay oo wada abwaaniin iyo fanaaniin ah marka sidaas bay ahayd Een, markaa baana igu horreysay waan gartay waa hagaag bal ugu horreynba markaa markii ugu horreysay een, soo gasha fanka ee aad bilowdo een, dee dabcan kooxaa ka jiray waddanka jabuuti kooxyo kala duwanaa kuwee baad ku biirtay se heestii ugu horreysay aad masrax la soo istaagtay teebahay Een, horta een, kooxaha dareenka weyn aada ii tiigeliyey ee, waxay ahaayeen koox la odhan jiray sharaf band sharaf band waxay ahayd koox musicianka ay tumayaan een, gebigooguba ay wada yihiin niman fanaaniin ah oo ka yimid dowladda soomaaliya oo markaa ahaan jabuuti soo degay Een, fanka iyo musica jabuutina wax ka bedelay iyaga ka horna waxaa jiray dhowr nin odayaashii aabbayaalkii fanka oo shan nin ilaa lix nin ahaa oo kor- oo kooxihii dalka ugu waaweynaa ee gacan macaa la odhan jiray musica u tumi jiray laakiin nimanka annaga waxna baray waxay ahaayeen nimankaas een, ka yimiday een, soomaaliya Ee, kooxdaas sharaf baan yaad ka xasuusataa kooxdaasi ka yimid soomaaliya ee ee waxdi baray Een, aniga macalinkaygii miisigay baray ma ilaawi karo sharka noole cabdulqaadir Een, wuxuu joogaa iminka dubay abu dubay waa askari Een, eh, ciidamada bambeyda saxofoonka oo afuufa Een, halkaasuu joogaa kadib een, eh, markii uu naga tegay isagu uu kooxdii ka tegay uu dalkii mu- soomaaliya ku noqday nin uu isagu hadal hayn jiray oo dadka soomaaliyeedna ay wada garanayaan cabdilaahi sugulle nin een, musiga kooxda iftin ahaa oo ninkii dee bedelaba musican soomaaliga ee lagu jaaskayaba keenay ayaa markaa nooga dambeeyey cabdulqaadir eh, sharkanoole oo musiga haddana isna halkii nooga sii qaaday marka labadaa ninba horta macalimiinteedi baa waan xasuusanayaa waana salaamayaa haddii ay waan gartay hadda waynuu soo noqon doonaa dabcan marxaladaha kala duwane kale ee fankaagu soo maray laakiin haddaynu heesaha soo qaadano ugu horeynba heesta sidigdeh la yidhaahdo oo de dabcan hees muddo horena dee dabcan soo baxday dabcan muddooyinkii dambena la dhegeystay oo de heesaha aadka loo dhegeysta ka mid a heestaasi goormaad qaaday se marwaayad bay ka mid ahayd mise heestaasa un bay ahayd sidigda horta walaalkay shirwacow sidigda waa calankayga haye
sidigde wax dhintay wax nool iyo ilaa haddadan aada ila hadlayso adduunyada meel aan laga haysin ma jirto ay soomaali ku nooshahay waan gartay
dabcan wuxuu ku jiray sidigde waxay ku jirtay riwaayad la odhan jiray nafsi maalme macaash haye
riwaayadda markii la diyaarinayey anigu waxaan ahaa gitari waayo gitaarkaa tumays gitaarkaa tumiyey waan gartay baroowadii la samaynayey trainigii la samaynayey ayaa allah u naxariistee nin madax noo ahaa directorka guriga ummadda isla markaana annaga directorkaygii kooxda afarta mars cad mars ayaa waxa uu jeclaaday amba amar igu siiyey inaan gitaarkii iska dhigo riwaayadda oon intii badankayga gitaarka soo xafidayay heesaha ku jiro oo dhan baan gitaarka tumayey oo aan anigu acteer ka noqdo oon riwaayaddii metelo marka sidaasaan waxay ahayd inaan dee riwaayadda markaa aniga bacdo aan metelo oo aan dee kaltuun xasan bacdo iyo anigoo aan metelo sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii marka waad soo wareejteen riwaayaddii oo meelo badan baad geyseen ood kusoo dhigteen riwaayadda waan soo wareejinay muqdisho markii aan ka dhignay waxaan geynay kismaayo kismaayo jilib adu waan koonfurta waan kusoo wareegnay waan kusoo wareegnay waan gartay marka isla kaltuun xasan waaliye kaltuun bacadun baa markaana kula qaadaysay heesta oo riwaayaddana kugula jirtay kaltuun un baa ila matelisay riwaayadda riwaayadda kaltuun un baa ila dhigaysay ha ha ha
waagaag dhegaystayaal qayb kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaanna barnaamijkeennii caawa intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aynu halka kaga gudubno barnaamijkaasi caweyska washington oo uu noo soo diyaariyay halkana nagala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac cabdixakiin haye maxaa nooxiga maxamed oo haatanna waxaynu kici doonnaa dhinaca iyo dalka kenya wakiilada maamulka nairobi ayaa ka dooday sidii hore loogu sii wadi lahaa adeegyada dadweynaha ee nairobi dadka degeen maadaama maxkamad ay ku socoto guddoomiyihii maamulka nairobi mike sonko kaasoo lagu soo eedeeyey falal musuq maasuq haddaba warbixin hawshaasi ku saabsan waxaa nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar saalax
wakiilada golaha hoose ee ismaamulka nairobi ayaa go-aamiyey in wasiirada deegaanka ay si dhow ula shaqeeyaan guddi labada kun iyo sideed iyo tobankii loo xilsaaray iskudabaridka howlaha ismaamulada iyo dowladda dhexe arrintan ayaa looga gol leeyahay inuusan wax hakad ah ku imaan bixinta adeegyada loo fidiyo dadweynaha ku nool magaalada nairobi maadaama guddoomiyaha ismaamulka nairobi lagu soo eedeeyay musuq maasuq oo maxkamadda ay ka hor istaagtay inuu tago xafiiska dadweynaha loogu adeego inta ay dacwadu ku socoto gudoomiyaha golaha hoose ee nairobi beatrice alaji oo shir guddoominaysay kulanka ayaa ugu baaqday in wasiiradii uu soo magacaabay mike sonko ay la shaqeeyaan wasiirka dalxiiska dowladda kenya najiib balala oo hogaaminaya guddiga isku dhafka ah ee ka shaqeynaya danaha labada heer ee dowladda sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee ismaamulka nairobi ayaa laga dalbaday inay bixiso lacagaha deymaha ah ee ka maqan dhalinyarada haweenka iyo naafada qandaraasyada la siiyey kulanka ay yeesheen wakiilada ismaamulka nairobi ayaa kusoo beegmaya xilli ay maxkamadi ku socoto gudoomiyaha gobolka nairobi mike sonko oo waaxda la dagaalanka musuq maasuqa dalka ay kusoo eedeeyeen inuu luunsaday lacaga dadweynaha loogu shaqayn lahaa intisaar saalax xuseen v o a nairobi
magaalada muqdisho waxaa maanta laga hirgeliyey bangi cusub oo si gaara xooga u saari doona maalgelinta beeraha iyo kalluumaysiga warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirada waxsoo saarka soomaaliya sida wasiirka beeraha kalluumaysiga xubno ka socday maamulka gobolka banaadir iyo bangiga dhaqan soomaaliya dhammaantood waxay diiradda saareen ahmiyadda ay leedahay waxsoo saarka soomaaliya iyo dhiirigelintay u baahan tahay saraakiisha bangiga horumarinta beeraha aqra banki ayaa hoosta ka khariiqa inay si gaara diiradda u saari doonaan dhiirigelinta wax soo saarka beeraha ujeedka ugu weyne bankigool taasuu yahay ujeedka loo aasaasay agrobank waxay ahayd horumarinta dhaqaalaha waddanka si gaar ah hay-adaha wax soo saarka dalka oo ay ka midka yihiin beeraha xoolaha nool iyo kalluunka iyadoo la isticmaalayo adeeg bangi oo casri ah maalgelin waafaqsan shareecada islaamka iyo sidoo kale soomin guurin tiknolojiyada casriga ee dunida laga isticmaalo bangiga waa bangi soomaaliyeed oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed looguna talagalay inuu adeego bulshada soomaaliyeed beled iyo baadiyaba
maryan macalin guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhaqa ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyne bankigan u siiyeen ogolaasho ay ahayd inuu diiradda saari doono wax soo saarka beeraha waxaan shardiga ugu siinay in uu yahay bangi dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha dalka wax ka qaban doono inuu yahay sidii hadda uu cabdirasaaq halkan ka sheegay boqolkiiba lixdan iyo toddobaatan dhaqaalaha soomaaliya maanta wuxuu ku tiirsan yahay agro waxa la leeyahay oo xooluhu ku jiraan oo kalluumaysigu ku jiro wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya siciid xuseen ciidoo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in soomaaliya ahmiyad weyna u leedahay waxsoo saarka beeraha wuxuu xusa wasaaradiisu inay dhiiri gelin doonto horumarinta beeraha waxaana si gaara ii farxad gelinaysaa in bangigan beeruhu yahay kii u horreeya noociisa ah ee soomaaliya laga sameeyo shicaarka bangiga waa dhiirigeliyaha waxsoo saarka dalka arrin aad iyo aada u fiican weeye in la dhiirigeliyo waxsoo saarka dalka oo waddankeenna khalkhalka ganacsiga ama dhaqaalihiisa ku jiro waxa weeye maalgashigii ayaan wuxuusu gaarayay dadkii u baahnaa waddanku waa inuu u kobcaa si siman laakiin waxa weeye dadka beeraleyda ah dadka xoolo dhaqatada ah dadka kalluumaysatada ah ayaa wixii lagu horumarin lahaa ama maalgashiga ay u baahnaayeen aan helayn ilaa hadda lama hayo waddankeena marka ugu ficnaa wax soo saarka oo food security-ga waxa la yihahdaa ama isku filnaanshaha cuntada uu horumarka ugu fiican ka gaaray waa markii maalgashi ugu badan la geliyey beeraha iyo wax soo saarka xoolaha iyo kalluumaysiga soomaaliya markay timaado ka hadlidda ilaha dhaqaale meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a wax soo saarka beeraha kalluumaysiga iyo dhaqashada xoolaha nool waxaana muddooyinkii dambe soomaaliya ku soo laalaabanayay abaaraha daba dheeraaday oo sababay in beeraley badan haddee baraka ku yihiin duuleedyada magaalada muqdisho iyo qaryaha qoxootiya adduunyada cabdulqaadiro key v o a muqdisho waa hagaaga dhegaystayaal abal markana aynu ka nasanno dhinaca warbixinada iyo weliba wararkaasi islamarkaana gabagabada idaacaddeenu ku dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka saalaha qaasim naaji
markuu dadku jifiixalaye jirbaada ay ani helin jugiyo onka durbaan ku kacay markuu dadku jifiixalaye jirbaada ay ani helin jugiyo onka durbaan ku kacay waxaan jeedaalin jaleeca helaadiyada dabeed ku jacayrihaw waxaan jeedaalin jaleeca helaadiyada haddaan jeeyo laabalaa hayaan ku jacsiin dhaqaa jariyo gebigayga xiga jidbaa ka suukeeyagee haddaan jeeyo laabalaa hayaan ku jacsiin dhaqaa jariyo gebigayga xiga jidbaa ka suukeeyagee talana jeerin bay gasho jeegaanba markaa heestaasi jaleecay fanaanka saalax qaasim naaji waxay gabagabo u ahayd idaacaddii cawaysnimo oo halkan si wada jira idinku kala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
bay gasho jeegaanban isdaawana iyaba jiilaan ku helay Thank you. my wada chicken.